halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha maarj waa sagaal sanadka labada kun iyo labaatanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuri anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaad dhegaystayaal idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida guurjida somalilan oo ansixisay wax ka beddel lagu sameeyey xeerka boosaha iyo isgaadhsiinta
xeerka isgaadhsiinta jamhuuriyadda somalilan wuxuu tirtirayaa kana dhigayaa waxba kama jiraan heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo khuseeya arrimaha isgaadhsiinta kaasoo noqonaya kooto
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin gaara oonu ku eegayno caqabadaha hor taagan haweenka soomaalida aniga waan ku faraxsanahay horta tolkay waa ka soo baxsada maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursigaa lagu tartami doonin anaa isu soo hormariyo gabdhaha marka hasoo jireen rag badanaa hortaagan laakiin markaan adiga inta ka dambaysaa tiraahdo walaalow ii bannee walaalow ii bannee waxba laguma helo xuquuqma xuquuq waayo xuquuqdana waxay u baahan tahay in la doono
waxaa kaloo aad maqli doontaan doorashada isreebreebka musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga dhexdooda oo maalinta beriya ka dhacaysa lix gobol oo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka tirada dadka u dhintay xanuunka coronavirus ayaa sare u kacday axaddii shalay dalka talyaaniga iyadoo gaartay saddex boqol iyo lixdan iyo lix qof waana tiradii ugu badnayd ee bannaanka dalka shiinaha ugu geeriyooda xanuunkan khatarta caafimaad ee sii kordhaysa dalka talyaaniga waxay keentay in xukuumadda rome ay soo saarta amar degdeg ah oo xanibaya isku socodkaiyo dhaqdhaqaaqa gobolada waqooyi ee dalkaasi halkaasi ay ku nool yihiin rubuc ka mida dadka talyaaniga ah waxaa deegaanada la xanibay ku jira gobolka lombardi magaalada dhaqaalaha ee milan sidoo kale waxaa la xanibay afar iyo toban gobol oo kale gelitaanka iyo kabixitaanka magaalooyinkaasi ayaa la xakameeyey tan iyo bisha dambe wuxuuna hadda isku dayayaa talyaanigu inuu yareeyo tirada dadka u dhimanaya xanuunkan waxaa la xiray madxafyada tiyaatarada shaniimooyinka iyo goobaha kale madadaalada talyaaniga ayaa weydiista dhaqaatiirtiisa howlgabka noqday inay shaqada kusoo laabtaan si ay u caawiyaan dadka xanuunka coronavirus u haleelayo
madaxweynaha la doortay ee dalka afghanistan ashraf khani iyo ninkii ay doorashada sida weyn ugu tartamayeen cabdalla cabdalla ayaa labadooduba isku diyaarinaya munaasabad dhaarin ah isniinta maanta waxaana ay arrintaasi uga sii daraysaa xaaladda waddankaasi iyadoo caqabad ku noqonaysa dadaalada nabadeed ee maraykanku wado guddiga doorashooyinka afghanistan ayaa dhammaadkii bishii hore ku dhawaaqay in madaxweynaha xilka haya ashraf khani uu ku guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii sebtembar sideed iyo labaatankeedii hase haatee cabdalla cabdalla oo ahaa madaxa sare ee xukuumadda ayaa diiday natiijada ka soo baxday oo uu sheegay inay tahay mid ku timi hab musuq maasuqa iyo wax istabamarin waxaana uu sheegay inuu isagu ku guulaystay doorashadaasi isagooo ku goodiyey amaba ku hanjabay in isaga iyo kooxdiisu ay dowlad soo dhisayaan
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa shalay cod aqlabiyada ku meelmariyey wax ka beddel lagu sameeyey xeerka boostada iyo isgaarsiinta somalilan oo meesha ka saaraya in kooto lagu xiro shirkad ama cid gaar ah oo ah adeegyada internetka iyo xargaha dhulka hoostooda mara wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan kasoo dirta hargeysa xildhibaanada golaha guurtida somalilan oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan waxay u codeeyeen in wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka boosaha fadhigan oo ay kasoo xaadireen afar iyo toddobaatan xildhibaan oo kamid ah golaha guurtida waxaa golaha faahfaahin ka siiyey xeerkan xogayaha golaha guurtida somalilan waxaan idin akhriyaynaa qodobada wax kabedelka iyo kaabidda lagu sameeyey kow waajibaadka wasaaradda waxaa qodobka saddexaad laga saaray firqadaha kale ah firqadda sagaalaad siddeed iyo tobnaad sagaal iyo tobnaad labaatanaad iyo koob iyo labaatanaad dhammaan firqadaha waa laga saaray waxaa lagu beddelay oo firqadihii la soo reebay saddexda firqadood qodobka saddexaad farqadda toddobiyo tobnaad oo u dhignay sidan inay dhiiri geliso habsami u isticmaalka adeegga isgaadhsiinta internetka iyo adeegga kale ee isgaadhsiinta sidaasuu u qornaa qodobka toddobiqodobka saddexaad firqadda toddobiyo tobnaad waxaa loo bedelay sidan inay dhiiri geliso wasaaraddu habsami ugu isticmaalka suuqa xorta ah adeegga isgaadhsiinta internetka iyo adeegyada kale ee isgaadhsiinta oo uu ku jiro nidaamka xadhkaha kaybalka fiber optic kaybalka iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo shirkadaha isgaadhsiinta ee waddaniga ah in loo fasaxo inay si aan kala faquuq lahayn u maalgashan karaan keeni karaan sii dhex marin karaan ka sii gudbin karaan kuna fidin karaan xadhkaha dhulka badda hoos mara xeebaha iyo dhulka jamhuuriyadda somalilan oo dhanba qodobka saddexaad isla qodobka saddexaad waxaa lagu soo daray farqadda siddeed iyo tobnaad oo cusub taasoo u dhigan sidan xeerka isgaadhsiinta jamhuuriyadda somalilan wuxuu tirtirayaa kana dhigayaa waxba kama jiraan ruqsad heshiis ama qoraal cid gaar ah ay la gashay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo khuseeya arrimaha isgaadhsiinta noocyada kala duwan kaasoo noqonaya kooto kana hor imanaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa codaq labiyada uga qaada xildhibaanada in wax kabedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka boosaha iyo isgaadhsiinta cod baynu gelinaynaa saddexdaa qodob sidaa la soo jeediyey saddexdaa qodob sidaa loo soo jeediyey ee wax kabeddelkaa cidda ogol gacantaa taag afar iyo toddobaatan baynu ku fadhinaa saddex iyo toddobaatan waa ugu codayseen anna ma codaynin saasuu ku ansaxay wabilaahi towfiiq sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington shalay oo ay taariikhdu ahayd siddeedda bisha maarj waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta haweenka adduunka guud ahaan dumarka soomaalida ayaa la sheegaa inaanay heleyn qaybo badan oo ka mida xuquuqdooda sida ka qaybgalka siyaasadda iyo go'aan gaadhista haddaba waa sidee caqabadaha haysta badi dumarka soomaalida maxaase horumarka kuwa gaadhay u saamaxay inay heerkaasi gaadhaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan amurahaasi ku eegaysa soomaaliya waxaa la ogolaaday in soddon boqolkiiba ay dumar noqdaan xubnaha baarlamanka balse taasi waxaa hor istaagay caqabado khadiija maxamed diiriye waa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan baarlamanka waxay ka mid ahayd gabdhaha farakutiriska ah ee labaatankii sane ee ugu dambeeyey ku jiray siyaasadda soomaaliya heerar kala duwanna ka soo maray waxaana ay sharxaysaa sida ay ku timid qoondada dumarka iyo halka ay ku dambeysay
fursad kale ay heleen labadii kun ee carta oo uu suurtageliyey ilaahbaa mahadda u sugan tahay kun iyo kow jeer laakiin uu ku mahadsan yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle in shirweynaha uu ka siiyey boqol erge ah soogana uu saaray in kuraastii shan iyo labaatanka ahayd ku cayinayd axdi qarameedkii carta lagu soo dhisay dowladii kumeel gaarka ahayd ayagoo ah haweenka markaa been lixaad waxaa fursadaas igu muuqatay in haweenka caqabad dambe oo hor istaagaysa aysan jirin laakiin caqabadihii odayaasha ama beelaha ama dhaqanka soo jireenka ahaa dadkooda oo ah fursadii heleen way ilaashan waayeen haweenkii siyaasadda soo galayna ma ehin haweenkii sidii society-ga ahaa ee beesha lixaad ku midoobayna ma ay ku ilaalin ayaguna marka saas daraaddeed way dayacantay fursadii la helay
dhinaca kalena dumarka dhinaca aqoonta iyo waxbarashada horumarka ka gaaray waxaa ka mida doctor caawa cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda minnesora ee dalkan maraykanka waxay sharxaysaa caqabadaha dumarka horyaala
waxaa run ah oon laga dhuuman karin in dumarku xuquuqdooda weli qiilqiil ku jirto oo la diidan yahay in la aqoonsado marka maraykanka hadduu saas yahay wadamada adduunka ka mid ahoo soomaaliya oo kaleeto oo ah waddan weli la la ka kicila dagaal iyo burbur waxaad garanaysaa dumarka soomaalida xaaladoodu inay aada iyo aada iyo aad mid u liidata oo mid u dambaysa ay tahay oo runtii ilaahayna u baahan wakti deerna u baahan marka waddan aan dhismayn oo dumarkii aanan cod heli karin oon dumarkii aysan ka qeyb qaadan karinin laba hadda twenty percent aan maraykan ka hadlayne xitaa aanay ay muuqaninba oo dumarkii intooda badan ilmahoodii inay cunto siiyaan inay koloro kala dagaalamaan cudur kala dagaalamaan waxaa ku cadaanaysa dumarka soomaaliya xaaladooda in ay runtii nasiib daro meel culus weli ay marayso caqabadaha dumarka qaar ku nool wadamada reer galbeedka haystana waxaa ka mid a in ay caruurta keli ku yihiin badankooda oo rag badana ay weli haystaan dhaqankii ahaa in dumarku ay caruurta koriyaan aabbuhuna soo shaqeeyo inkastoo qaar badan oo ka mid a shaqadiina aysan hayn iyadoo taasuna ay tahay mid ka mid a caqabadaha dumarka qurbaha haysta oo ka duwantii dalka sida ay sharxayso basra maxamed oo madax ka ah warbaahinta danjir kuna sugan dalka kanada marka dumarka soomaaliyeed waxaa umalaysaa in ay keligood maaragtay xoogaa badanaa intii maaragtay aan arki karna annaga inay aada keligood maaragtay hawsha culayskeeda ay hayaan laakiin raggeenna ilaahay waxaan uga baryaaya iyagana inay arkaan dumarkooda dadaalka ay sameynayaan ay ku garab galaan gabdhahooda dadaalka qaar badan oo ku garab galaayo oo ku garab istaagaan runtii way jiraan nin keligiis meel kasoo baxay haddaa aragtid dumar wanaagsanaa ka dambeeya waa dhogsoon tahay maaragtay marka waxaa fiican waxaanan aaminsanahay haddii sidaan hadda ay usoo baraarugeen ay u dadaalayaan ay sii wadaan dadaalkooda meel kasii fog meesha ay gaareen ay gaari doonaan haddii ilaahay idmo haddana qurbaha aan joogno maasha allah waa ka dhex muuqanaa wasiir khadiijo maxamed diiriye oo ka mida dumarka ku jira labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada kuwooda ugu awooda badan waxa aan weydiiyey waxa iyada u suuro geliyey in ay labaatan sano siyaasadda ku jirto kana nabad gasho isriixriixa ragga
aniga waan ku faraxsanahay horta tolkey waa kasoo saartay maalin kastana waxay ballan qaadaan inta aan xabaasha ka sarreeyo inaan kursigaa lagu tartami doonin anaa isu soo hormariyey gabdhaha marka ha soo jireen rag badana hortaagan laakiin markaad adiga inta ka dambaysaa tiraahdo walaalow ii banee walaalow ii banee waxba laguma helo xuquuq ma xuquuq waayo xuquuqdana waxay u baahan tahay in la doono
dumarka ayaa marka ay helaan fursad ay ku shaqaystaan ama wax ku bartaan waxa ay sameeyaan horumar ka ballaaran kan wiilasha dhigooda ay gaaraan balse caqabaddu waxay noqotaa marka ay fursaddaasi lunto ama aanayba jirin sida ay qabto dhoctor cawo waxaan dhoctor cawo weydiiyey waxa u suuro geliyey inay iyadu horumarkaasii gaarto
yar buu dhintay hooyana soo korisay gabdhaanan u badannahay gabdho hal wiil keliya la dhashay iyo shan gabdhood oo kaleeto meeshaan gaaray qofka dadka ugu waaweynaan u mahadnaqayo hooyaday oon hal sano iskuul helin laakiin rumaysnayd inaan wax baran karo iguna riixday iyaduna xoolo noo qashay sanaan waxbarasho u aadno iyo gabdhaha iga waaweyn walaalahay ah oo iyagu waxbarashadooda xitaa hakiyey markaanu kanada nimid oo shaqeeyey si ay annagu waxbarashada noogu riixaan cideeniyo dagaalka ku burbursanna ay lacag ugu diraan ma gaarin anigu meeshaan gaaray haddii walaalahay aysaansan xoogaas oo kaleeta garab qadkaas oo kale iisiin lahayn marka gabdhaha soomaalida uunan waxbarashadan helay helinin ma aha kartida inaysan lahayn waxa weeye inaysan helin fursaddii ama fursaddii waxaa laga yaabaa inay tahay because kamaysan soo bixinoo waddan waxbarasho fursado leh maysan helin ama waxaa laga yaabaa in iyagoo yaryar ay guursadeen oo ilmo dhaleen oo aysan ilmahaas ku mashquuleen ilmuhu cuntadoodii raadinayaan
waxaan shaki ku jirin in dumarka soomaalidu ay yihiin kuwo adkaysi iyo kartiba leh balse duruufaha nololeed ee dalka ku raagay dagaalada dhaqanka soomaalida oo aan weli gabdhaha xuquuq badan u ogolayn ay dhammaan bay yihiin arrimaha ku horgudban dumarka waxaase dad badani ay aaminsan yihiin in jiilasha ku koray qurbaha kuwa ku dhashay ama wax ku bartay ay xeendaabkaasi gudbeen amaba ay gudbi doonaan
falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa maalinta berri ah ee talaadada ah waxay u dareerayaan codbixinta lix gobol oo kale oo ay ka dhacayso doorashada isreebreebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga tartankan oo ay musharaxiin badani iskaga hareen ayaa hadda si weyn waxaa ugu loolamaya labada musharax ee kale ah madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden iyo senator barni sanders haddaba faarax maxamuud maxamed oo ah qoraal soomaaliyeed oo degan gobolkan virginia kana faallooda arrimaha maraykanka ayaa sahre ciidla nuur uga waramay gobolada beri doorashadu ay ka dhacayso iyo habka loo soo xulayo ergooyinka soo dooranaya musharaxa xisbiga u matelaya doorashada madaxtinimada ee nofembar
saarwaad mahadsantahay tii aynu soo dhaafnay oo ahayd bisha saddexdeedii codadka ugu badan waxaa helay si lama filaana joe biden dad badani waxay islahaayeen inuu bernie sanders uu helayo codka laakiin waxa weeye run ahaantii si lama filaana ku dhacday int isagaana codadka ugu badnaa helay oo gobolada badankooda ku guulaystay marka laga reebo afar intii afar iyo tobankii gobol toban ka mid a biden baa ku guulaystay waxaa hadda aynu sugaynaa goboladan kale oo iyaguna soo socda oo ah gobolada idaho michigan mississippi missouri north dakota iyo washington oo runtii iyaguna codad kala duwan leh laakiin gobolba gobolka uu ka wen yahay amaba ka dad badan yahay ayuu ka cod badan yahay marka loo eego wufuudda codka bixinaya ee gobolkaas waayo markay dadku codkooda dhiibtaan waxaa jira waxa la yidhahda wufuud ama delegate codka guud waxaa lagu qiyaasayaa inta number ee gobolkaa kusoo beeganta oo ay bixinayaan kasoo qaad meesha hadda idaho ay shan iyo labaatan ergeley yihiin californiana waxay ahayd afar boqol iyo shan iyo toban hadda inta tan aynu gobola hadda aynu ka hadlayna ee doorashada soo socota ah iyo gobolka california xabad deligeeda isdheer yihiin waan gartaa taasna waxaa keenaya tirada gobolka waan gartay faarax marka codadkani markay soo dhammaadaan dabcan shirweyne xisbiga dimuqraadigu leeyahay baa la yskugu iman doonaa halkaasaa laga caleema saari doonaa musharaxa xisbiga u tartamaya xilka madaxtinimada marka codadkan la qaadaya iyo doorashooyinkan iyo ololahan imikaba sii bilaabma iyadoonay doorashadii dhoweyn saameyn intee leeg bay ku yeelanayaan go-aanka xisbigu gaadhayo ee lagu dooranayo musharaxa madaxweyneha horta su-aal wanaagsan weeye horta waxay qorteen labada xisbi qolo waliba number gaar ah oo ay yidhaahdeen oo in numberkaa qofku gaadhaa ugu yaraan si loo doorto oo loo caleemasaarka maalinta la gaadhayo dimuqraadigu waxay leeyihiin waa inuu afar kun shan boqol iyo labiyo soddon ayaa nambaradaas oo dhan marka laysku wada daro ay noqonayaan marka waxay yidhaahdeen kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashan ugu yaraan waa ninku waa inuu qofka markaa ordaya u haystaa si loogu caleema saaro maalinta laysugu imanayo ugu dambaysa waxaa dhici karta labadooduba inay isu soo gaadhaan taana waxaa lagu kala saaraa haddii waxaa jira waxay yidhahdaan super delegates amaba ama ergada sare oo ah ergadii nambaradaas aynu soo sheegnay tirada aynu soo sheegnaybaa gobol walbaba n tiro gaara gaar loo dhigay oo ay ugu talagalaan hadhow haddii tiradii isku mid noqoto ay ku kala saaraan waxaa kaloo ay sameeyaan qofkaay rabaan inuu isagu soo baxo ayay ugu daraan tusaale ahaan hadda haddaan soo qaato gobolka washington state oo kale ama gobolka washingtongalbeedka ku yaala ee galbeedka ku yaala tirada guud ee ergadooda waa boqol iyo toddoba
waan gartaa sagaal iyo siddeetan maalintaa doorashadu dhacday baa la kala qaybsanayaa oo loo nin walba loo sheegaya intuu helay waxay dhinac u dhigeen siddeed iyo toban siddeed iyo tobanka ay dhinaca u dhigeen maalinta laisugu tago wisconsin oo ah meesha ay isugu imanayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa wufuuddii ka timi ama ergadii ka ergadii ka timi washington ayay go-aansanayaan cidday siinayaan siddeed iyo tobanka ah numberkaa waxaa wada oo dad badaanaba dad madaxda dowladda ku jira sida madaxweyneyaashii hore baarlamaanka kuwa ku jira dad madax oo la yaqaano ayaa codadkaas bixiya inta badan waan gartay marka ugu dambeyn marka shirweynaha layskugu yimaado ma dhici kartaa ama hore ma usoo dhacday taariikhda in xisbiga dadkii tartamayey qof codadkii uu ka helay dadweynaha gobolada ku dhaqan markii shirweynaha la iskugu yimid qof aan ahayn oo ah kuwii laga badiyey midkood in xisbigu caleemo saaro go-aan ay xisbigu leeyihiin darteed horta mar baan u malaynayaa inay taariikhda maraykanka soo martay xisbigu ahaa ma hubo run ahaantii arrimahaas arrintaas soo u dhacdana waxa weeyaan aad bay uga taxadireen iska daa taase hadda codkan gaarka loo dhigay waxaa hadal baa jiray xana ayaamahan laleeyahay si sanders aanu usoo bixin waxay siin doonaan joe biden marka horaa looga wada hadlay siyaasadda xisbiga loo bedelay oo la yidhi lama samayn karo taa waa in codkaas ciddii la siinayo markay kala bixi waayaan keliya lala sugaa waayo waxaa laga baqayaa in loo eexdo qof isagoo codkii dadka wata la dhaafiyo qofkii codka dadka wata waan gartay su-aashayda ugu dambaysa faaraxow ee xisbiga jamhuuriga waxaa u sharaxan sida muuqata madaxweynaha haatan xilka haya oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada donald trump isagu ma u baahan yahay in mar kale uu sidan oo kale soo maro oo codadka gobolada la eego oo mise shirweynuhu toos u tegayaayo laga caleemo saaraya horta mar walbaba waa in la caleemo saaraa hadda nin baaba loo ordeeyey oo marka la eego ergooyinka gobolada isaga dee isaga unbay dooranayaanoo ma jiro qof magaca leho isaga loo ordayaa hal nin baa loo ordayaa
wuxuu kula tartamaya miyaa xisbiga gudihiisa hadhow xisbiga gudihiisa kula tartamaya laakiin ilaa hadda cod keliyo hayst hal ergo ayuu helay tiradeedii
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamuud maxamed oo ah qoraha soomaaliyeed oo degan gobolka virginia kana faallooda arrimaha maraykanka sahre ciidla nur ayuu u warramayey markana ciyaarihii iyo maxamuud masacde
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka talyaaniga haddii aanna ku bilaabo horyaalkaasi kulamo ka tirsan ayaa kooxuhu shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen waxaase jirtay cabsi laga cabsanayay in kooxahan ciyaaraha dhex marayahay gebi ahaanba la hakiyo iyadoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo baahitaanka cudurka koronafirus laakiinse xiriirka kubadda cagta ee waddanka talyaaniga ayaa oggolaaday kulamadani inay dhacaan laakiinse waxaa meesha laga saaray in taageerayaasha kubadda cagtu ee garoomada ay ciyaaruhu ka socdaan u soo daawasho tagaan kooxuhu waxa ay ku ciyaarayeen garoomo aan cidina joogin oo maran waxaana taasi ay keentay kooxaha qaar natiijooyin aan wanaagsanayn in ay ciyaarihii shalayta iyo xalay kala kulmeen hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee yuventus oo kulan adag la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta inter oo ay sannadkan ku xafiiltamayaan horyaalka waddankaasi ayaan iyadu arrintaasi wax dhibaato ah kala kulmin inkastoo magaalada torino garoonka ay ku ciyaarto aanay taageerayaal joogin haddana inter milan waxay ugu awood sheegatay laba gool iyo waxba balow qaybtii hore ee ciyaarta labada kooxood ay ku kala tageen eber iyo eber haddana markii la isu soo noqday ciyaaryahan aron ramsey ayaa yuventus goolka koowaad u dhaliyey kaasi uu ka helay kubad kristiano ronaldo uu shabaqa la helay ciyaaryahanna bawlo dibala wiilka reer argentina ee nambarka tobnaad u qaatay yuventus uu ciyaarta dib ka soo galayna kubad qurux badan ayuu shabaqa inter milan la helay laakiinse waxaa xusid mudan in ciyaartu markii ay wax yar ka dhimanaayeen mid ka mid a xidigaha kooxda inter milan badeli loo taagay calaamadda gaduudan halkaasi kooxda kubadda cagta ee yuventus waxay ku soo qaadatay saddex dhibcood oo inter milan haatan waxay u muuqataa koox rajadeedii ku guulaysashada koobka ay sii madoobaanayso kooxda kubadda cagta yudinisa oo fyorentina la ciyaaraysay gurigeedana joogtay wax natiijo ah oo ka badan eber iyo eber kalama aanay kulmin kooxdaasi oo min hal dhibic ayay kala qaateen laakiin inter ac milan oo magaalada milano garoonka sansiri stadium oo maran isna kula ciyaaraysa kooxda janawa ayaa laba gool iyo hal loogu awood sheegtay goolka ac milan waxaa dhaliyey ciyaaryahan islataan ibraahimovic oo isagu xilla ciyaareedkan mar kale kooxdaasi ku soo noqday baarmayes baala kulankii dhex marayey oo wakhtigii loogu tala galay kadib dhacay ayaa markii uu bilowday kadib waxaa kooxda isbaal ay ku guulaysatay hal gool iyo waxba oo baarmar loogu awood sheegtay waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee reaal madrid ayaa lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd waxay toddobaadkii hore ka soo badisay barcelona oo horyaalka hoggaankiisa kala wareegtay waxaana dad fara badan rumaysnaayeen guusha ay barcelona ka qaadatay inay real madrid xilli ciyaareedkan u keeni karaysa inay koobka ku guulaysato laakiin guuldarradii habeenkii xalay ah ay kala kulantay kooxda real batis ayaa fariin kala diraysa taasi oo hoggaankii horyaalka mar kale dib ugu celisay kooxda barcelona oo maalintii sabtida ahayd real sociedad ka soo badisay ciyaaryahan ka mid a xidigaha kooxda kubadda cagta real batis oo la yidhaahdo sidai ayaa goolka koowaad u dhaliyey walow ciyaaryahan benzema uu rigoore kooxda real madrid heshay uu shabaqa la helay haddana ciyaaryahan ka mid a xidigihii barcelona ee soo barbaarisay christian tello ayaa goolka guusha u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee real batis waddanka ingiriiskana kulamo xiise badan oo dhacay waxa ay ahaayeen kuwo si aada loo sugayay natiijooyinkii ka soo baxayna qaarkood waxay ahaayeen lama filaan jelsea baa ku durdurisay everton oo afar gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadu waxaay horyaalka waddankaasi waa ingiriiska ay kaga jirtaa kaalinta afaraad haddiise ay guuldarro everton ka qaadan lahayd manchester united-na ay badin lahayd booskaasi waa lagala wareegi lahaa laakiinse kooxda kubadda cagta ee manchester united oo kulankii toddobaadka garoonka oo traford kula ciyaaraysay manchester city ayaa iyana guulaysatay oo guul lama filaana waxay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee manchester city laba gool iyo waxba ayaa lagu awood sheegtay kooxda koobkan lagu loolamaya difaacanaysa ee city labadan kooxood oo ka wada dhisan magaalada manchester islamarkaasina xafiltan kubadeed uu aad u culusi uu ka dhexeeyo ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united guushan ay heshay u ahayd mid ay aad ugu damaashaaday waxayna culays ka riday macalinka kooxda kubadda cagta ee manchester united oligana solshire oo dad fara badan ay isweydiinayeen maalmihiisa kubadda cagta ee kooxda manchester united uu sii laylinayo inta ka dhiman laakiin guushan uu gurigiisa oltraford kaga qaatay manchester city ayaa dad badan waxay rumaysan yihiin in ookiyaalo ka duwan kuwii hore ay maamulka manchester ku eegayeen macalinkan ay hadda wixii ka dambeeya ku eegi doonaan kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaase guuldaradeeda waxay rumaysan tahay inuu ka dambeeyey golhahyahooda ederson oo isagu labada gool oo laga dhaliyeyba loo aanayn karo inuu asagu ku lug lahaa golahyahaasi oo ka mida kuwa ay kooxdu sida aadka ugu dhaarato ayaad moodaysay habeenkii xalay haa in wax badan ay ka qaldamaayeen dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascadeedala sidaa ugu dhalay
aad buu mahadsanyahay mascadoo ciyaaraha nala socotiinayey idaacaddiina intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa codka fanaanada xabiiba xasan tooxow intaynu mar kale hawada ku kulmayno oo falastiin axmed yimaan sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheer oo idin leh nabadgelyo